ku dhowaada barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaan idin haynaa heeso aad ka heli doontaan iyo weliba warqadihii aad inoo soo qorteen ibraahim noobilow nuur dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray siciid xagaa afrax iyo maxamed abuukar casayr iyo bashiir cali daahir iyo nuur xasan nuur yaa adiga le ahaa waa nuur bukhaari siciid maxamed cali iyo cabdirashiid xasan guure iyo cabdikariim cumar macalim alos iyo nimco sheekh cabdi iyo make maxamed imaan makabela cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag maxamed cabdulle bulle qalbi iyo waxay yidhahdeen cabdiqani sheekh maxamed iyo cabdalla maxamed isnaay maxamed yuusuf colow galayr yuusuf abubakar ibraahim ibraahim cali nuur maxamed nuur jubba iyo maxamed faarax jimcaale amooro waxaa ka tegana bay yihahdeen ismaaciil sheekh ibraahim xamari waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid u diraan cabdiraxmaan maxamed abuukar casayr iyo naciimo abuukar maxamuud cadaane oo ku aqalgalay dhowaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oy leeyihiin aqalgalkiina eebe ciidankala sii ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay dhambaalka dhankayga ugu horreeyana waa tahniyad meher farxad leh baa la yidhi waxaana dirayaa dhammaan reer awsulub barre iyo reer muuse barre reer xaanshe cilmi iyo hooyo xaliimo awsulub barre iyo hooyo xabiibo sugulle hooyo dhuux muuse barre iyo hooyo maryan muuse barre hooyo bishaaro muuse barre iyo hooyo ubax muuse barre aba muuse barre iyo cabdicasiis maxamuud cabaas injineer borow iyo dhammaan asxaabtan waxay tahniyad meher ay u dirayaan kamas faarax barre iyo salme maxamed cabdulaahi oo meherkood uu ka dhacay degmada gaarisa ee dalkaasi kenya ducadana waa xaggiina baa la yidhi waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hel aamiin heesta ugu horreysana waa daahiro waxaa ku luqaynaya fanaaniinta caashe cabdow iyo weliba suufi cali cusmaan
dulyahow duuq mardi ma haystaan marka damacday ku dayrayaanay alla dulyahow duuq mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayrayaanay dunyadaydii dartaa u daaye dayacbaana ay dadaalay dulyahow duuq mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayrayaanay dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayriyaan
ydlwygudimyan
weyaan warka hadaynin deen weyaan warka hadaynin edaabay waan kugu dacwaynaa dariikhadadiigu daalisdiday dahaboy waan kugu dacwaynaa dariiqhadadiigu daadisiiday dunyadaydii dartaa u daayay daayac baan ahay dadaalay
waa tahay heestii daahirow codadkii suufi cali cusmaan iyo caashi cabdow ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa noo baaqeeya maxamed cumar axmed cabdifataax cumar axmed iyo cabdicasiis cumar axmed farxaan cumar axmed deeqe cumar axmed nasre cumar axmed hane maxamuud cali iyo mustafe cabdulaahi xasan leyla aadan cali iyo nuux maxamed axmed liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid cabdulaahi xasan xaaji xuseen iyo axmed sheekh maxamed ibraahim waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad u diraan nasteexa cumar axmed iyo saygeeda cabdi axmed xuseen oo gabra ay ugu dhalatay muqdisho waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta adna tahniyad kale oo dhalasho ayaan hayaa danduray waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed khadar maxamed jaamac cali aadan maxamed aamine aadan maxamuud iyo khadar saleebaan maxamed maxamed muuse maxamed cabdiraxiin axmed nuur giindhe injineer borow iyo sacad maxamed daahir suure maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan baa layidhi axmed ciise maxamed iyo sucaad cabdiraxmaan oo ay mataano wiil iyo gabar ahy ugu dhasheen degmada ballidhiig ee gobolka togdheer lix iyo labaatankii juun ducadana iyo magac bixinta waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaanu leenahay magac bixinta idinka ayaan idiin soo riixnay laakiin waxaanu leenahay mataamahaasi ha noqdeen kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca aamiin markaana waxaa noo baaqaya dadka kale ah hooyo luul maxamed cali iyo aaba cali cabdi abuukar habaryar saciide maxamed cali cadow habaryar maryan maxamed cali cadow iyo habaryar raxme maxamed cali cadow ayeeyo bintow xasan cadow iyo eedda hebe cali cabdi eedda anise cali xuseen eedda maryan cali cabdi iyo sheene cali xuseen adeer jamaal axmed cusmaan adeer siyaad maxamed rooble maxamed cumar xuseen sheene sahre cabdi axmed jacfar kuukaay annaha iga reebin nuur xasan nuur falastiin axmed iimaan maxamed sheekh cadow iyo maryan saylaac maryan barre maxamed xasan colaad iyo dhammaan asxaabtaasi oo isugu jira saxafiyiin iyo adeeryaal iyo abtayaal iyo qaraabo waxay dhammaan tahaniyad u dirayaan ismaaciil cali cabdi iyo edel maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey ashraf ismaaciil taxta ashraf noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin heesta kale een dhegeystayaashan u ciyaarayno waa sidaan kuu calmaday baad cindiga ugu weynto kaamana caloolqo waa heestii casumad yaa salaam waxaanu ku luuqaynayaa cabdulle yuusuf hanuuniye
قمدا البحور
waa tahay heestii casuumad iyo codkii cabdulla yuusuf hanuuni ayaan intaas kaga gudbaynaa waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo cibaado faarax cali iyo aabe cabdicasiis cabdulle iyo farxiyo cabdicasiis shaafici cabdicasiis ifraax cabdicasiis iyo dhammaanba reer cabdicasiis xaawo cabdulaahi taaliil maxamuud cabdifataax faarax iyo zaynab cabdifataax faarax dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdiraafic yasac macalin iyo fartuun cabdicasiis cabdulle oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhahdeen magaalada gaalkacyo waxaanay leeyihiin meherkaas idiin horsada guur kheyr qaba aamiin dhambaalkanina waxaa diraya dadka kale ah dhammaan reer maalin ibraahim oo ugu horreeya aaba maalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareede ismaaciil iyo dadka kale ah baa layidhi xasan maalin ibraahim aamino maalin ibraahim saleebaan xaawo xabiibo aadan yuusuf nuur leershe muumino shariifo cabdulqaadir farxiye ladan faysal maxamuud xuseen iyo malyuun cabdixakiim iyo weliba cali daahir xaaji cabdi iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga baa layidhi america africa iyo dhammaan dunida daafaheeda waxaana ay u hambalyeynayaan oo ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan faysal macalin ibraahim oo uu wiil ugu dhasho baa layidhi magaalada kismaayo wiilkaas oo loo bixiyey xudayfa xudayfa waxaanu leenahay noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin heesta tunka isaar iyo codadka axmed zaki iyo xaliima gubaas
aftigtigamba aad kugu tolano iskalka calbaa igu taagan aftigtigamba kugu tolano iskalka calbaa igu taagane biyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga takoorine ila taakuli
qodob lahaanshaa igu tumaye tusmigii guur tilmaamood noo tali
gobiyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga takoorine ila taakuli
qodob lahaashaa igu tumaye tusmigii guur tilmaamood noo tali
igatabiya ku taxawadnaha ti ku taallay tusu soo soco
tiirka rebarkiyo tagta leeyahay tabuqaado taasu soo soco
igatabiya ku taxawadnaha ti ku taallay tusu soo soco
tiirka dhabarkiyo tagta leeyahay tabuqaado taasu soo soco
kaan tilmaanteen tigsanayo kaan tilmaanteen tigsanayo waxtarkayga idunka soo fog kaan tilmaanteen tigsanayay kaan tilmaanteen tigsanayay waxtarkayga idunka soo fog
Tiksanaayo, taban talabi, tunka balisaan.
waa tahay aan intaasi ku dhaafno tunka isaar iyo fanaaniinta axmed zaaki iyo xaliima gobaad aabe abuukar maxamed caseer hooye aamine cali maxamuud maxamed abuukar caseer hooye canab aadan xaaji iyo hooye maleeko cali fiidow dhammaan reer abuukar maxamed caseer reer maxamed abuukar caseer reer aadan xaaji maxamed reer abuukar maxamuud cadaan iyo hooye safiyo yuusuf dooraale dhammaan reer yuusuf buraale waxay tahaniyad u dirayaan cabdiraxmaan maxamed abuukar caseer iyo naciimo abuukar maxamed cadaani oo khamiistaanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan iyo weliba naciimo waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid hooyo diib maxamed xareed iyo aamina cabdikariim warsame iyo aamino daahir warsame xamdi cabdikariim warsame iyo farxiyo kilac warsame sacdiyo daahir warsame iyo farxiye cabdi naafac warsame iyo waxay yidhahdeen sida daahir warsame iyo bishaaro bashiir muuse khatra duraan warsame iyo fortuun nuur salaad warsame iyo kafeeyo cabdi kariin warsame iyo cadar cabdiweli warsame iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan xaawa cabdikariin warsame iyo bashiir cabdi jaamac oo gabarh ay ugu dhalatay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose gabadhaasna waxaa loo bixi yidhahdeen musayma bashiir waxaana ay leeyihiin ha noqoto tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaan leenahay waa hagaag daandurey waxaan hayaa tahniyad dhalasho waxaana daraya dadka kale ah ayay xaawo sheekh maxamed cadde oo ay faadimo cali kaar habaryar xabiibo cali kaar iyo habaryar safiye cali kaar habaryar siraad cali kaar habaryar luul macalin cabdiyare xamdi aadan cabdulle iyo shaafici aadan cabdulle lando axmed kaariye khaalid axmed salaad sawdo macalin cabdirashiid iyo leyle cilmi faarax jacayl nimco salaad warsame xafso cabdinaasir warsame iyo axlaam ismaaciil cali cabdi taxta adna ismaaciil cali cabdi taxta iyo afnaan ismaaciil cali cabdi taxta ayaan ismaaciil cali cabdi waxa ay hambalyo u dirayaan ismaaciil cali cabdi taxta waa saxafigii iyo idil maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey ashraf ismaaciil cali cabdi taxta ashraf adeer soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kale dhegeystayaashan uu hayno waa dhankaad iga xigtaa waxaa wadajir u qaadaya cumar xasan rooraaye iyo khatra daahir ege
dhulka meesha gudan baa biyo oo dhaqaaqaani dhulka meesha gudan baa biyo oo dhaqaaqaani dhabtayo cayaartuna labal isku dhirirsho isu dhiganta mahaye owlaadagiila muri dhexdu madag sideeday qurux loo dhameeyey dhexdu madag sideeda qurux loo dhameeyey dugumadiow aqoontana rabba ku dhameeyey dugumadio aqoontana rabba ku dhameeyey anoon dhimashada rabiyo aan kula dhameeyo dhumaal odayga gaasi anoon dhimashada rabiyo aan kula dhameeyo dhammaal odayga gaasi
waa hagaaga dhankaada iga xigtaa iyo codadka macaan ee khadradda hercige iyo cumar xasan rooraaye aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaa noo baaqayay dadka kale ah hooyo abshire siciid maxamed aabe maxamed xasan hooyo xadiyi siciid maxamed iyo hooyo cibaado siciid maxamed hooyo faadumo siciid maxamed cabdilcasiis maxamed xasan daahir maxamed xasan iyo cabdulaahi bashiir siciid ugaas xasan bashiir siciid abshir maxamuud iyo mustaf maxamuud siciid cabdiqadar cabdiraxmaan bashiir cismaan maxamuud liibaan maxamed sharwa xuseen maxamed guuleed faarax bashiir mahad hubeeye iyo maxamed deeq dowlad deeqo maxamed xasan farxiye maxamed xasan khatar xaashi cartan habboon bashiir saciid iyo faadumo cabdulaahi xaashi iyo kaafiye xirsi beelle xirsi iyo jaabo maxamuud waxa ay hambalyo aroos ay u dirayaan ismaaciil maxamed xasan iyo faadumo cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi hoteelka malayka noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ibraahinow ee barnaamijkeena aan kusoo khatimi doonana waa adun baan ku doonayaa iyo codadka cabdi jaamac qabuuje iyo nimco yaasiin intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
adun baan ku doonayaa ee kowne adun baan ku dawadaa ee labane adag intu igu xilan ee saddexne dulqad baan ka rabaa kadaal aniga haye allah deeqdana baxse adigu daacadi ahaw allah deeqdana baxse adigu daacadi ahaw damasad farax jacayl daway ila dadaheen damasad farax jacayl walaal ila dadaheen nimcoy ila dadaheen
damashad farax jacayl daybow ila dadaheera damashad farax jacayl walaal ila dadaheera damashad farax jacayl
adaadoo ku-igu ka daray kowne dareenku tilmaamaya ee labane cadaadii ila wadaagi saddexne cadaadoo ku-igu ka daray kowne dareenku tilmaamaya ee labane cadaadii ila wadaagi saddexne duqaban ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baqse adigu daacadi ahow alla deeqdana baqse adigu daacadi ahow damashad farax jacayl nimcoy ila dadahe damashad farax jacayl macaan ila dadahe macaan ila dadahe
adaba xaniga dugtiye kowde ada nafta dojin karaye labadhe ada dhaqan iyo dadnimale saddexde adaba xaniga dugtiye kowde ada nafta dojin karaye labadhe ada dhaqan iyo dadnimale saddexde adadal baan ka rabaa ducana waan ka hayaa alla deeqdana baxshee adigu daacadi ahow alla deeqdana baxshee adigu daacadi ahow adamashad farax jacayl cadow ila dadahe adamashad farax jacayl cadow ila dadahe walaal ila dadahe
damashad farax jacayl nimcoy ila dadahe damashad farax jacayl macaan ila dadahe macaan ila dadahe
adamashad farax jacayl nimcoy ila dadahe damashad farax jacayl macaan ila dadahe